halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka v o a somaly com
galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da waa afar iyo tobanka bisha oktoobar sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna galabnimona waxaa idiin soo jeedin doona anigoo ah saare cabdi axmed iyo jacfar kuukaay
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mida qarax xooggan oo goordhow ka dhacay magaalada muqdisho waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan shirka caalamiga ee caafimaadka dunida looga hadlayay oo lagu soo gebagabeeyey dalka bakistan waxaa ka qayb gala labaiyo labaatan dawladood oo ka mid ah waddamada maay sugan yihiin hayadda caafimaadka adduunka ee maay bariga maay dhexe oo soomaaliya ay xubin ka tahay halkaasoo lagu kala dhigo dhibaatooyinka caafimaadka siyaasadda caafimaadka horumarka caafimaadka iyo fikirada dambe ee la doonaya in la gaadho sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka hambalyada iyo salaamaha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in qarax uu ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho qaraxan ayaa la sheegay inuu ahaa gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ciidamada dowladda soomaaliya ayaa la sheegay in ay isgoyskaasi isku gadaameen iyo sidoo kaleeto iyadoo la sheegay in dhimasho lasoo warinayo qaraxaasi ka dhalatay wararka ayaa waxay intaasi ku daraya in qaraxaasi tirada dadka dhimashada ee ku waxyeeloobay ay gaarayaan in ka badan shan qof wixii faahfaahina ee kusoo kordha qaraxaasi ka dhacay mid ka mida isgoysyada ugu mashquulka badan magaalada muqdisho waxaaad ku maqli doontaan inta idaacaddan aan ku guda jirno ciidamada milatariga soomaaliya ayaa aroornimadii hore ee maanta ka baxay deegaanka beriire ee gobolka shabeellaha hoose halkaasoo ay muddo ku sugnaayeen markii ay ciidamadu ka baxeenba waxaa tegay deegaanka oo la wareegay dagaalyahanno ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ciidamada dowladda soomaaliya ayaa beriire la wareegay sagaal iyo tobankii bishii ogost ee lasoo dhaafay waxaana dhowr jeer halkaasi ka dhacay weeraro ay al-shabaab ku qaadeen kii ugu dambeeyeyna waxa uu ahaa sagaal iyo labaatankii bishii sebtembar beriire waxay afgooya qiyaastii konton kilomitir ka xigtaa dhanka ah koonfur galbeed waxaana inta aanay ciidamadu ka saarin al-shabaab ay ku lahaayeen fariisin weyn kaasoo la sheegay inay weerarada ka soo abaabuli jireen kabixitaanka ciidamada milatariga ee berire ayaa imanaya laba maalmood kadib markii xilkii ay iska casileen wasiirkii gaashaandhigga iyo taliyihii ciidamada tallaabadaasoo dadka qaarkii ay u fasirteen mid ka turjumaysa horu socod la-aan muddooyinkan ay ciidamadu waajaheen
madaxweynaha iiraan ayaa jimcihii sheegay in heshiiska nukliyeerka ee iiraan iyo lixda quwadood ee xooggan ee dunida ee sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii ay gaareen inaanan laga laaban karin kadib markii madaxweynaha dalka maraykanka donald trump uu ku dhawaaqay inuusan xaqiijin karin haddii iiraan ay heshiiskaasi xushmaynaysa iyo haddii kale madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa jimcihii waxa uu ku dhawaaqay istaraatiijiyad cusub oo adag oo ku wajahan dowladda iiraan jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan ayaana noqon doonin cidda ugu horreysa ee ka baxda heshiiskaasi balse xuquuqda heshiiska iyo danaha aanan la xushmeyn waxa ay si dhaqso leh u hakiyeen wada shaqayntii oo idil waxa ayna dib u bilaabmanaysaa barnaamijkeedii hubka nukliyeerka ee nabadda aanan ku dhisnayn iyadoo aysan jirin wax xakameen ah ayuu yiri madaxweynaha maraykanka istaraatiijiyadan ayaa waxa ay qayb ka tahay cunaqabateen cusub oo ujeedadeeduna ay tahay in lagu xoojiyo joojinta barnaamijka hubka nukliyerka ee iiraan madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa hakiyey ka bixitaanka uu maamulkiisu rabay in uu ka baxo heshiiskii nukliyerka iiraan kala dhexeeyey dowladda maraykanka iyo dalalka reer galbeedka koongareeska maraykankuna waxa uu siiyey muddo lix cisho ah inay go-aan uga gaaraan arrinta iiraan si loo qaado ayuu yiri tallaabo dheeri ah isla wararka iiraan ayaynu ku jirnaaye wasiirka arrimaha dibadda jarmalka ayaa maanta sheegay in haddii maraykanku uu dhankiisa buriyo heshiiska dhinaca nukliyerka ah ee iiraan lala galay amaba ay uu dib u soo celiyo cunaqabatayntii horey u saarnayd ay taasi iiraan ku xambaarayso in ay sii horumariso hubkeeda nukliyerka ah taasoo sii kordhinaysa halista dagaalka qarxa meel yurub ku dhow madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa shalay gaashaanka ku dhuftay inuu si rasmiga u aqoonsado in iiraan ay u hoggaansan tahay heshiiskii lala galay sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii inkastoo sidaasi ay sheegeen baarayaasha caalamiga ah haddana trump waxa uu ku goodiyey inuu dhankiisa si dhammaystiran heshiiskaasi kaga baxayo wasiirka arrimaha dibadda ah dalka jarmalka zigmar gabriel waxa uu sheegay in haddii maraykanku uu tallaabadaasi ku dhaqaaqo ay taasi horseed u noqonayso in muxaafidka iiraan oo markoodii horeba ka soo horjeeday in wadahadal lala furo galbeedka ay gacanta sare yeelanayaan xulafada maraykanka ee yurub ayaa ka digay in iyaga iyo washington uu soo kala dhex galo khilaaf la xiriira nukliyelka iyo iiraan taasoo ay sheegeen in ay wiiqayso itaalka maraykanka ee dibadda
galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal warar ku saabsan wararkii ugu dambeeyey qaraxa ka dhacay magaalada muqdisho ayaad goordhow maqli doontaan oo nagu soo socday hase yeeshee baakistan magaalada islaamabad ee dalka baakistan waxaa lagu soo gebagabeeyey shirkii lixdan iyo afaraad ee hay-adda caafimaadka adduunka ee sanadkiiba mar uu qabto howlwadeennada caafimaadka ee wadamada dhinaca badda mediterraneanka mara shirkan waxaa ka qayb galay wakiilo iyo wasiiro caafimaad oo ka kala socda wadamo gaaraya laba iyo labaatan dal iyo in ka badan laba boqol iyo konton hogaamiye hay-ad caafimaad dunida ka kala yimid wariyaheenna ibraahim xasan daandure ayaa haddaba shirkaasi waxa uu ka waraystay doctor khaliif bile maxamed oo ka qayb galay shirkaasi laguna guddoonsiiyey abaalmarinta ugu qaalisan ee ay bixiso dowladda bakistan
shirkaas wuxuu ahaa shirka sanadlaha ah ee laga qabto mxa lagu qabto mxay wadamada kala duwan oo sanadkan ayaansag yeelatay dowladda bakistan inay mxay soo dhaweyso waxaa ka qayb gala laba iyo labaatan dowladood oo kamid ah wadamada mxay isugu yimi hay-adda caafimaadka adduunka ee mxay bariga mxay dhexe oo soomaaliya ay xubin ka tahay halkaasoo lagu qadaadigo dhibaatooyinka caafimaadka siyaasadda caafimaadka horumarka caafimaadka iyo mxay higsashada dambe ee la doonaya in la gaaro waxaa looga qabto arrimaha caafimaadka soo soosoo soo qurtaala shirkaasi waxaan maqlay adiga in aad ka qayb ahayd oo laguu guddoonsiiyey abaalmarin maxaa lagu siiyey abaalmarintaasi run ahaantii shirka muxahay dabeeqadiisii ayay ahayd markaan maan kasoo qayb galay oo muxahay abaalmarin laba abaalmarin oo ay dowladda bakistan muxahay iyo iyo hay-adda caafimaadka adduunkuba ismar siiyeen oo muxahay ah muxahay abaalmarinta ugu weyn wadankana laga bixiyo la siiyo mxahay dadka ay lahaan mxahay yani guusha hawlkarnimada lagu magacaabo ayaan mxa la siiyey islamarkaana hay-adda caafimaadka adduunka maadaama iyaga ka shaqeynayay oo barnaamijyada aan ka qayb galay wadankan ay yihiin kuwo iyagu ay mxahay taageerayeen iyaguna mxahay dagaalkaasi waxay aqoonsi wanaagsan iyo abaalmarin iyagu nagu siiyeen doctor khaliif ilaa intee joogto waddanka bakistan xaggeese ka shaqaysa waddanka bakistan muxuu ahay laba goor baan ka shaqeeyey mar waxaan ahaa barnaamijyada caafimaadka guud baan madax ka ahaa dabeedna waxaan muxuu ahay laga dhigay madaxda laga dhigay hay-adda caafimaadka adduunka dalka iiraan halkaas saddex sano aan ku maqnaa dabeedna waa soo noqday bakistan baa xafiiskada laii dhiibay toban sano ayaan gacanta ku hayay waxaa waktigaas la beegsaday markii dhulgadiilku ka dhacay waddankan muxuahay dhibaatooyinka muxaay nabadgelyada iyo muxuahay dadka ka barakacay ama kasoo muxaay baxsaday meelaha dhibaatooyinka ka taagan yihiin waxaan ka qayb galay muxaay barnaamijyada caafimaadka dhisidooda waxaan halka ka abuurnay barnaamijka muxaay la yidhaahdo muxaay barnaamij u dhigma madawa caafimaad baa shabaada ku magacowda oo ah in tuulo kasta qof shaqaalaha caafimaad loo sameeyo oo barnaamijyada caafimaadka ka fuliya si dhallaanka iyo hooyadu u helaan daryeel deg deg ah oo aan muxahay safar loo gelayn barnaamijkaas ilaa boqol kun oo gabdhood baanu tababarnay oo maanta muxuu ahay galbeed iyo koonfur iyo waqooyi meel kastaba dalka ka shaqeeya marka muxuu ahay arrimahaasa aada iyo aada yani dowladda dowladda pakistan iyo barnaamijyo kale oo aanu ka sameynay waddanka sida muxuu ahay joojinta iiska keliyaha oo muxuu ahay loo sameeyey qaanuun annaku aan daba soconay oo maanta qofka keliyada la siinayaa aanu ahayn mid iibsaday mid loogu deeqay ay tahay marka barnaamijyo badan oo aan hadda ka sameynay ayaa ugu wacnaa inay marka abaalmarinta noocaasa siiyaan doctor khaliif bile goormee kugu dambeysa soomaaliya hidraahin dambile muxuu ahay soomaaliya waxaan masaga kasoo soo moodahay toddoba cisho muxuu ahay somaliland ayaan muxuu ahay markii ugu dambeysay aan tegey halkaasoo aan tababar cilmi baarista aan ku sameynay ka horna muxuu ahay waxaan ka shaqeeyey muxuu ahay abaarihii iyo iyo dhibaatooyinkii ka dhacay dalka iyo cudurradii daacuunka oo ka dilaacay halkaas muddo saddex bilood ku dhow ayaan muxuu ahay la shaqeynayay muxuu ahay heeraha caafimaadka kala duwan muxuu ahay waxaan tegey muxuu ahay muqdisho waxaan tegey muxuu ahay garoowe puntland waxaan tegey somaliland waxaan tegey baydhabo annagoo eegayna arrimaha caafimaadka meel kasta danteeduna ay tahay muxuu ahay caafimaad keliya waa inaan caafimaadka xoojino dadka dhibaatooyinka ku dhaceen muxuu ahay daacuunkuna laga badbaadiyo waxaa nasiib wanaagsana nasiib wanaaga in muxuu ahay haddii loo eego baaxadda abaalihii ka dhacay iyo muxuu ahay dhibaatooyinkii ka unkamay xagga caafimaadka dalka muxuu sanadkii sanadkan aan socono haddii loo eego muxuu ahay laba kun iyo kow iyo tobankii iyo laba kun iyo sagaashan iyo kun iyo kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii oo markas labadii goolba ay naga dhigteen dad ku dhow ruuc malyiin in iminkada muxuu ahay daacuunkii lasoo afjahay oo muxuu ahay iyadoon dhimasho weyn helin ayaa muxuu ahay mudnaan weyn leh doctor khaliif bile sababta maxay tahay arrintaasi ku dhacday sababtu waxa weeyaan muxuahay dareenkayga muxuu ahay ummaddii iyo dowladdii iyo shicibkii oo meel kasta u istaagay in dadka muxuu ahay dhibaataysan loo kaco loo loo gargaaro badbaadadooda laga shaqeeyo iyo he iyo hay-adihii caafimaadka oo adduunka oo iyaguna muxuu ahay gacan weyn ka geystay waxaa sidoo kale muxuu ahay mudnaan leh in waddanka meelo badan oo awalkeed muxuu ahay xagga nabadgelyada muxuu ahay lagu gaari waayey iminkada ay suurta gashay in meel kasta la gaaro ama dad gaari kale loo loo diro marka runtii muxuu ahay waxaan ammaan weyn u tuhinayaa dhammaan heedaha muxuu ahay ummadda soomaaliyeed kuwa dawliga ah iyo kuwa muxuu ahay shicibka ah iyo muxuu ahay qurba joogta dibadda muxuu ahay yani joogta oo dhammaan iskaashaday kuwa muxuu ahay mitibay in muxuu ahay dhibaatooyinkan na soo beegsaday wax laga qabto waxaan qabaa haddii iyo ka caasi uu socdo dalkeenu inuu ilaah idinkii meel wanaagsan gaari doono oo maalin ka mid ah ummad muxuu ahay horumarkeeda gacanta ku haysta aan noqon doona doctor khaliif bile maxamed oo u waramayay waryaheena ibraahim xasan daandure ayuu kaasi ahaa markana barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waa kan jamaal axmed cusmaan oo nala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka jubbaland toddobaadkan waxaa lagu soo gebagabeeyey shir ay yeesheen hogaamiyaasha maamul goboleedyada puntland galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo jubbaland oo marti loo ahaa waxaana ay soo saareen warmutiyeed ay ku qoran yihiin qodobo dhowr ah oo badan oo qaarkeed ay dowladda soomaaliya ku eedeynayeen islamar ahaantaasina ay ku dalbanayeen in xaquuq ka maqan maamul goboleedyadaasi la siiyo qaybaha dambe ee barnaamijka ayaannu arrinkan ku qaadaa dhigi doonaa sidoo kale dhacdooyinka kale toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ahaa wasiirka gaashaandhigga dowladda federaaliga ee soomaaliya iyo taliyihii ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa labaduba toddobaadkan iscasilay sheegayna inay shaqada ka tageen cabdirashiid cabdilaahi maxamed oo wasiirkii gaashaandhigga dowladda soomaaliya ahaa iyo sidoo kale taliyihii ciidamada xoogga dalka soomaaliya axmed jimcaali geedi cirfiid ayaa siyaabo kale goonigooniya u gudbiyey istiqaaladooda ku aadan xilka ay ka tegayeen warka qaar ayaa waxaay sheegayaan in sababta ka dambeysa xilka tegitaanka labadaasi mas-uul ay ka dambeysay kadib markii sida la sheegay ay wada shaqayn waayeen hayeeshee dowladda soomaaliya ayaanan ka hadlayn arrimahan qaybaha dambe ee barnaamijka ayaannu ku qaadaa dhigi doonaa maamulka puntland ayaa xabsiga u taxaabay ilaayo afar ruux oo isugu jira ganacsato iyo siyaasiyiin dhowaantan magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland kaga dhawaaqay madasha badbaadada puntland cumar cabdilaahi farweyne guddoomiyaha gobolka nugaal ayaa sheegay in shakhsiyaadkaasi ay khalkhal gelin ka wadeen deegaanada puntland xiriirka siyaasadeed ee dalalka turkiga iyo maraykanka ayaa toddobaadkaynu ka soo gudubna xumaaday kadib markii maraykanku uu joojiyey fiisayaashii aan dadka soogalotiga ahayn ee la siinayay dadka turkiga taasoo ka dambeysay kadib markii nin u shaqaynayay qunsuliyadda maraykanka ee dalka turkiga ay ciidamada dalka turkiga xireen turkiga oo arrinkaasi ka jawaabayana waxa ay qaadeen tallaabo taa la mid a waxayna joojiyeen fiisooyinkii dadka maraykanka ay siinayeen ee kuwaan soogalotiga ahayn hogaamiyaha mucaaradka dalka kenya raila odinga ayaa toddobaadkan sheegay in aanu ka qaybgeli doonin doorashada madaxtinimada ee ku-xiliska ahi ee la filayay inay kenya ka dhacdo lix labaatanka bishan oktoobar odinga ayaa waxa uu sababeeyey in weli guddigii doorashooyinka ay iyagu markaasi diidnaayeen in doorashooyinka ay qabtaan ay weli meesha joogaan aynaan ku qanacsanayn in iyagu ay doorasho cusub qabtaan waa tahay dhegaystayaal aynu ku soo labana barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sida aad horodhaca barnaamijka ku maqasheen hogaamiyaasha maamul goboleedyada galmudug puntland hirshabeelle koonfur galbeed iyo jubbaland ayaa toddobaadkan ku shiray magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose ahna xarunta kumeel gaarka ee maamulka jubbaland tani waxay ka dambeysay kadib markii xubnaha maamulada qaarkii ay sheegeen inaanay ku qanacsanayn sida ay dowladda soomaaliya wax u waddo gaar ahaan heshiisyadii arrimaha dibadda iyo siyaasadaha arrimaha dibadda ee dowladda soomaaliya ku dhaqmaysay warmurtiyeed dhowr qodob ay ku qoran yihiin qaarkood cuslaa laguna eedeynayo dowladda soomaaliya ayay soo saareen ugu dambeyn iyagoo markaasina doortay hogaamiyaha madasha iska warqabka maamul goboleedyada oo ay u doorteen madaxweynaha maamulka puntland cabduuli maxamed cali gaas ku-xigeenkiisna ay ka dhigteen madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare haddaba arrimahani waxa ay kaga dhigan tahay dowladda soomaaliya iyo sidoo kale guud ahaanba siyaasadda dalka soomaaliya ayaan jeclahay inaan kala sheekaysto maxamed xadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada kuna dhaqan magaalada muqdisho dabcan horta intaan jeedinta loo gaarin jamaalo waxaad ognahay maamul goboleedyada oo maalmihii ugu dambeeyey isku arkayay ayagu inuu dowladda xaggeeda weerar ugu imaanayo dabcan qaarkoodna ay dhaawacyo qabeen oo ayay aada maaragtay siyaasadda soomaalida dad badan ay ku tilmaamayeen mid ayaga meesha looga saari rabo marka horta kulankooda waxaa soo dejinayay waxay ahayd arrintaas midaan jihaynta dabcan soomaaliya waxaa umalaysaa ina markaan jiha kale oo cusub ay ay cagta saareyso maxaa yeelay way adag tahay maamul go maamuladii gobolada soomaaliya inta isku tegay maamul samaystay dowladda dhexe federaalka soomaaliya ee joogta marka ayadana waxaa la odhan karaa waa culeys siyaasadeed oo dabcan kus ku wajahan maaragtay guud ahaan siyaasadda soomaaliya jid cusubna marsiin doona haddaanan xalkeeda la helin marka waana aragti guud oo dadka si wada aaminsan yihiin keeni karta in meeshaasi ay adag tahay in yacni waxqabadkii iyo iyo ujeedadii lalahaa iyo nidaamkii dowladnimo
waxaa waxyaabaha dadku ay sida weyn u hadlayaan waxaa ka mid ah in xubnahan maamul goboleedyada ay doonayaan inay awood ku yeeshaan siyaasadda arrimaha dibadda hadda meelo badan bay galaangal ku lahaayeen sida muuqatana dowladdu waxaa la sheegay inay iyadu awood u leedahay arrimaha siyaasadda dibadda dalalka carabta qaarkiina faragelin ba-an ayay ku hayaan sida dad badan ay aaminsan yihiin arrimaha siyaasadda soomaaliya taasoo sababna u ah shirkan kismaayo ka dhacay iyo go-aano kale hore ay maamul goboleedyada qaarkii u qaateen iyo dowladda dhexeyntuba bal ka waran siyaasadda arrimaha dibadda iyo faragelinta shisheeye horta arrintan hadda mid hadda ay maamulada bilaabayaan ma ahan yani sanadihii ugu dambeeyey aan soo qaato afartii sane codsiga joogay dabcan waxaa malaysaa maamul goboleedyada inay sidooda iskood u madax banaanaayeen go-aanada ayaga iyo heshiisyada gelayaan ay adkeed inay cid kala tashadaan waxaana taas loo jihayn karaa ama eedeeda loo tiirin karaa dastuurka aan aan weli yani si saxa awoodaha ay kala leeyihin loo qeexin maxaa yeele laba qodob waxaa jirta saarano konton iyo saddexaad iyo konton iyo afaraad marka qolo walbana sida ayadoo markaas ay rabtay u qoranaysaa arrintanna waxaa hadda soo dedejiyo dhibaatada hadda xoogooda keenana waaba qaliijkii iyo isku dhacoodii dowladdana meel ka istaagtay dabcan maamul goboleedyaduna ayagana meel kale ay istaageen marka taasna waxay keentay in marka lais arko laakiin horey bay u samayn jireenba maamul goboleedyada etoobiya ad ogtahay in yacni xiriiro fiican oo lahaayeen sida east africa oo dhan ba andho iyo qaar kamid a wadamada caalamka heshiisya caadiya gelayeen oo hadday noqoto in mashaariic horumarineed iyo yacni waxyaalo badan oo isdhaabsiya marka laakiin waxaa meesha hadda keentay oo dowladda kusoo baraarugtay dowladda cusub arrintan qaliijka dowladda meesha ka istaagtay iyo maamul goboleeda meesha ka istaageen marka waxay noqotay marka falcelin labada dhinac ay iswadaarsadeen qolo walba ay u arkaysa in ayadu ay ay tirada ay socodsiisan aad baad umaadsantaha maxamed adigaa mudana kaasi waxa uu ahaa maxamed xadur nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda isagoo ku dhaqan magaalada muqdisho ayuuna barnaamijka kala qayb qaadanayay dhegeystayaal sida hordhaca sidoo kale barnaamijka aad ku maqasheen waxaa toddobaadkan xilka ka tegay oo iscasilay wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdirashiid cabdulaahi maxamed iyo sidoo kale taliyihii ciidamada xoogga dalka soomaaliya axmed jimcaali geedi cirfiid labaduba waxay ku sheegeen iscasilaadooda arrimo u gaar ah si aan arrimahan wax badan uga ogaano ayaan haddaba khadka telefoonka ee muqdisho waxaan kula xidhiiray toddobaadkan wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso waan weydiiyey sababta kantay inay iscasilaan taliyihii ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo wasiirka gaashaandhigga soomaaliya ee toddobaadkan bismillahi raxmaan raxiim waa saa u sheegtay golaha wasiirada waxaa la hor keenay warbixin ee wasaaradda gaashaandhig u keentay bismillahi raxmaan raxiim waa saa u sheegtay golaha wasiirada waxaa la hor keenay warbixin ee wasaaradda gaashaandhig u keentay oo in taliyihii axmed jimcaale cerfiid uu xilkii iska casilay oo si muxuu ahaa voluntary ah kadibna wasaaradda gaashaandhigu bacdama booskii banaanaaday waxaa loo magacaabay xilkaas ama golahu ay ansixiyeen in sareeyagaas cabdiweli jaamac xuseen gorod uu noqdo taliyaha cusub ee xoogga dalka soomaaliyeed waxaa kaloo ee na soo gaaray in wasiirka gaashaandhigga isaguna uu iscasilay waxaynun kadib markii taliyaha cusub ee la magacaabay taliyihii hore uu xafiiska uu sheegay inuu ka tegay isaguna arrintaasi bal ka waran maxaa isku soo beegay arrintani runtii maya waxaan waa waa taqaanaa xukuumad iyo dawlad iyo marka la shaqeynayo howluhu waa kala baaxad badan yihiin waana marka wasaaradda gaashaandhiga mar haddii taliyihiina iscasilay islamarkaana taliyahan cusubna ay hor keeneen golihii wasiirada wasiirka isagana si shaksi ah ayuu isku casilay isagaa doorbiday inuu xilkii iska casilo waxaa jirta warar laysla dhex marayo oo sheegaya in waayadanba ay soo socotay inay suuragal ahayd in jenaraal carfiid xilka laga qaadayo dabadeedna hadda lagu cadaadiyey inuu isagu isaga tago inta bal ka warantaa hadda idinka v o a haddaa arrintaas ogeedeen idinkaa dadka u sheegi kara lakin anaga waxaan ogeyn ma jirto taliyahuna taliya hawshiisa haysta oo shaqaynaya buu ahaa wax xiriira miyaa ka dhexeeya wasiirka gaashaandhigga ka tegitaankiisa shaqada iyo taliyaha isagana uu shaqada ka tago maya habeeraate wax shaqo ma jirto de waxa kan waa dowladnimo dowladdana mar qof unbaa hayar taladii oo hawshii wada aad buu mahadsan yahay wasiirka warfaafinta dowladda federaalga ee soomaaliya injineer cabdiraxmaan yariiso ayuu kaasiyaha dhegaystayaal barnaamijkana waraysigaas ayaa ugu dambeeyey tani kula dambe nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal kaasi waxa uu ahaa jamaal axmed cismaan oo nala socodsiinayey barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka oo maalin walba oo sabti ah xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a haatanna waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa la diyaara ibraahim xasan daandurey iyo caashe ibraahim
mar kale iyo barnaamijkeenna xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan dhambaalka ugu horreeyaba haddaan markiiba soo qabta ibraahinow waxa uu ka yimid asxaabuu ugu horreeyo cabdisalaan cali mataana daacad waa salaamaya hadduu dhegaysanayo maxamed cabdixakiin bunka isna sidoo kale waa salaamaya saaxiibaba iisoo hoosgalay ibraahinow dhambaalkan ugu horreeya waxaa kaloo ku jira cabdiweli maxamuud salaad xayrdaac salaanta marka waa sii jamcinaya inta soo socotay intaan sheego dhammaantiin waa idin salaamaya waata iyagoo isku duuban haddaanan ka tegin maxamed isxaaq mursal iyo mukhtaar maxamed xasan iyo abuukar xaaji goobdoon iyo xaamud ibraahim xaamud iyo xukun macalin cabdulle iyo sharmaarke maxamed warsame iyo cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan haybe iyo cabdifataax daahir jayte iyo cabdiraxiin ciise cadow liibaan cabdi cali mulki ibraahim maxamed iyo dhammaan baa la yidhi shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha magacaas waad garata ibraahim wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha waa tahay dadweynahaan hanuunina waxay dhammaantood iyagoo isku duuban saaxiibadaasi hambalyo iyo bogaadin u dirayaan arooska bay yidhaahdeen saaxiibkeen cusmaan maxamed faarax caqiil iyo fartuun aadan maxamed oo shantii bishan oktoobar ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban aqalgalkoodu ka dhacay magaalada muqdisho waxay leeyihiin isku waara ah ubad khayr qabana rabbaha idin kala siiyo wiil iyo caano gabar iyo caanan waan ugu ducaynaynaa aamiin aamin waxaa noo baaqayaa cabdirasaaq salaad maxamed iyo cabdilatiif xuseen samatar iyo cabdinaasir xirsi iile iyo yariisow maxamed dilixow faatax sheekh xuseen iyo waxay yidhaahdeen maxamuud cali jabane iyo qaras xuseen cabdi iyo liibaan cabdi cali iyo axmed cabdisalaan cusmaan dhammaan dadkaasina waxay joogaan magaalada muqdisho waxayna hambalyo gaarsiinayaan cawil axmed kulmiye iyo faadumo xuseen cilmi oo ku aqalgalay magaalada muqdisho gaar ahaanna waxay yidhahdeen xaafadda xararyaale ee degmada wudhiigley isku waara ubad kheyr qabana ee beedan kala siiyo ayayna leeyihiin aamin ayaana naguna leenahay dhambaal tahniyada oo markan gacantayda ku soo dhacay ibraahin oo haddaan ku darana waxaa dadka diraya ka mid ah shaagi cali liibaan giire iyo sidoo kale cabdisalaan caato axmed rasta iyo sidoo kale cabdi saciid cabdulcasiis saaciil mooge iyo sidoo kale saciid macalin guur iyo sidoo kale siraad biixi cabdicasiis bicis baa la yidhi iyo dhammaan bahda reer minneabolis iyo ohio iyo washington d c waa saddex saddex dhinac baa laga kala yimid oo minneabolis ohio iyo washington d c oo barnaamijkan aanu ka tabinayno waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin iyagoo isku duuban ay u dirayaan henry cawaale iyo marwadiisa safiye jaamac oo meherkooda uu ka dhacay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota shalay oo jimco ahayd ayuu meherkaasi dhacay waxaan u rajaynaynaa aqalgal loo aayo wiil iyo caano gabar iyo caanan waan ugu ducaynaynaa aamiin ibraahino waxaan maqli jiray isku daahba male dhambaalada iyo heesaha saasaa laisugu qaqabanaya toddobaadkan oo isku daahba male shirib heestaa laku dhageediyo ayaan soo qabanaya marka waxaana ku luqaynayaa zaki
shimbireehoolkaygiyo naqashada dareeno marka labaada maqalkiyo laabta iigu siida shimbireehoolkaygiyo naqashada dareeno marka labaada maqalkiyo laabta iigu siida
waa hagaag waan ka xunnahay in barnaamijkaasi aan dhexda ka jarno balse wararkii ugu dambeeyay qaraxa ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan isgoyska soob ee haddaan dib ugu noqonno iyo khasaaraha uu geystay barnaamijka waan idiin sii deyn doonaa qaybaha dambe haatan khadka telefoonka si toos waxaa ugu jira waryaheena magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoysto bal xasan kaafi ugu horreyntii nooga waran qaraxa iyo khasaaraha uu geystay
saare cabdi axmed aag ayaa u mahadsan tahay goordhow ayaa baabuur weyn oo nooca t m-ka loo yaqaano waxa uu ku qarxay isgoyska soobe dhab ahaantii qaraxan waa kii ugu saameynta ballaarnaa ee muddooyinkan ka dhaca magaalada muqdisho waxaa burburay dhammaan hoteeladii isgoyska soobe kasoo horjeeday sidii hotel safari amiira dhismihii weynaa ee soobe ayaa dabaqadiisii dhulka soo dhaceen waxaa kaloo burburay hoteeladii ka ag dhowaa dad badan ayaa dhimasho iyo dhaawacba ay ka soo gaartay ambalaasyada ayaa ilaa iminka daabulaya meydadka sidoo kale waxaa jira baabuur fara badan oo isgoyska ku sugnaa oo markaa isgoysku saxmad ayuu ahaa dhammaantood goobtaay ku wada gubanayaan iminka waxaa ii muuqda baabuur bagaash waday oo dekeda kasoo baxday oo alaabo waday oo holcaya oo la deminayo sidoo waa kale ta meydad khasaaraha ayaa nafeed yaalaan dhulka oo weli awood loo helin in la qaado halka qaar kalena la qaaday aada iyo aad ayay goobtu shahrow u saxmad badan tahay qaraxuna waxa uu saameeyey laga soo bilaabo isgoyska soobe ilaa agagaarka goobaha ku safan oo ganacsi oo dhan kulli dhismayaasha waxaa ku dhex jira meydad kuwaasoo ilaa iminka aan laga soo bixin maadaama weli lala tacaalayo meydadkii laamiga yaalay oo waddada ku geeriyooday waa garta xasan kaafi marka inta badan haatan waxaad ii sheegtay burburkii uu geystay een, marka tirada dhimashada dadka ku waxyeeloobay qaraxan ilaa iyo haatan ma la ogyahay indhahaaga maxaad aragtaa dad dhintay
aniga ilaa hadda shan qof oo meyda ayaa horteyda taalla oo aan arkay meydad kalena waxaa qaaday ambalaasyada saraakiishii amniga waa ay joogaan goobtay ku sugan yihiin welina lama xaqiijin khasaaraha dhabtaa tirakoob laguma samaynin waxa ay sheegeen inay dhowaan la hadli doonaan saxaafadda laakiin ilaa iminka khasaaraha oo aad u badan dartiis ayaa dadka magaalada muqdisho waxay usoo gurmadeen goobaha dad kira- dad dhaawacyadoodii raadinaya dad dadkoodii ay ka maqan yihiin gawaari badan marka laga soo tago dhimashada dadka iyo dhaawacyada qaraxan wuxuu noqonayaa kii ugu saamaynta galreernaa ee burbur dhaqaalana geysta khasaaro bay- bay- dhinaca dhaqaalaha marka laga hadlayo gawaari badan waa gubatay hoteelo dhan waa burbureen hoteelada laftirkooda dad ayaa ku jiray ama jiif ugu jiray ama cunto ugu jiray laakiin dadkaasna goobta ayay kudhex dhinteen welina lagama soo bixin Waa Qarax gartay.
wuxuu ahaa gaadiid aad u weyn oo la yaab leh runtii sahroy goobtuna waa goob saxbad badan waaya dadka iyo ciidamadu way isku dhex jiraan ilaa iminka waxaad ii sheegtay baabuur t m oo baabuurta waaweyn ee xamuulka in loogu sameeyey qaraxan oo khasaare xoogan uu geysta bal iiga waran ma waxaa jiray ciidamo dowladda oo meesha ka dhowaa ama saraakiin la beegsanayay maxaa keenay in qaraxan een, intaas la eg soobe wadada isgoyskaas lala beegsado
I- ilaa iminka lama oga meesha la beegsanayay sahroy waayo meesha hoteelo waaweyn ayaa ku yaalay sidoo kale waxaa dhinac uga yaalay wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare dhinaca kale waxaa ka jira wasaaraddii arrimaha dibadda luuqa marka laga laabto oo wadadii socdo waxay dhafdhaafo hotel amiira jira ee, hoteelo kale oo waaweynaa jirta oo dad badan oo qurbo jooga iyo siyaasiyiin bay inta badan isugu yimaadaan xaqiiqdii ilaa hadda bartilmaameedku meeshuu ahaa lama cadaynin laakiin wax walba gadaal ayaa laga oga- ogaan doonaa iminka waa horudhac warbixinta aan ku siinay waa gartay marka bal haddaad dib hadda ugu yaro noqoto een, goobta xaalka sida uu yahay maxaa kuu muuqanaya baabuur ayaa timid sidaad ii sheegtay gurmadka degdega dad dhaawacyo dhimasho way qaadeen burbur xoogle ayaa muuqdo intaasi ka badan maxaa kuu muuqdo
waxaa ii muuqda meydad jidka yaalla oo weliba ambalaasyadii ay laayihiin meelay usoo maraan dhismayaashii dumay oo weli ololaya ayaa hoostoodii dad ku jira oo hadda laga tabaabushaysanaya qaabkii dadkaas loo soo samata bixin lahaa ama meydadkoodii banaanka loo keeni lahaa marka goobtu waa goob aad u raxmad badan aad baa laysku dhacyaacaya ciidamaduna weli tiri koob ma samaynin dhimasho badanaa jirta dhaawac fara badanaa jira burbur badanaa jira baabuur holcaysaa jira oo waddada ku gubanaysa oo iminka aan ujeedo waayahay iska caabin miyaa jirtay ama rasaas iyo dagaal joog een, een, u dhacaya si toosa markii qaraxa uu dhacay kadib
maya ma jirto wax dagaal si toosa qaraxa bes ayaa gaari lagu soo qaaday wuuna qarxay rasaas daba socotayna ma jirto marka laga reebo kuwa ciidamada amniga ay ridayeen aad baad u mahadsan tahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoysto wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho ayuu kaasi ahaa si toosa ayuu qadka teleefoonka ugu jiray wararka ku saabsan qaraxaasi dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenan inta aan ku guda jirno tan galabnimo iyo sidoo kale idaacadda caawo fiidkii ee soo socotay laanta afka soomaaliga ee v o eda markana bal dib aan ugu noqono barnaamijkii hambalyada iyo heesaha
dalmi ubaxa caashaqa loof baa ku daaxane halka layla joogtiyo london liibaana garsi alaamadoodii dalmi ubaxa caashaqa loof baa ku daaxane halka layla joogtiyo london liibaana garsi aan la madoodi
shirib iyo xanazaki ayaan intaas kaga gudbaynaa dhankii dhabbaalada caasho waxaa noo baaqayaa abshir aadan maxamed dalmar iyo cabdilatiif barre aadan ganey iyo maxamed aadan sheekh shaah iyo waxay yidhahdeen cabdinaasir aadan iyo ibraahim aadan iyo waxay yidhaahdeen cabdinuur aadan madgas iyo eedo faadimo cabdiraxmaan iyo eedo raxmo sheekh shaah iyo waxay yidhaahdeen habaryar maryan cali nuur iyo habaryar safiye cali maxamed iyo xaaji maxamed xaaji aadan xasan cabdiraxmaan nuur iyo waxaa yidhahdeen ka tegana maxamed samow oo master xamari loo yaqaanayo waxay yidhahdeen cali cabdi maxamed suraad iyo xasan isaaq master sankarow iyo waxay yidhahdeen caaqil aadan maxamed cali dhammaan caasha dadkaasi waxay jecel yihiin iyagoo kala jooga soomaaliya iyo dalalka dibadda inay hambalyo gaarsiiyaan maxamed sheekh shaah iyo gacaladiisa malyuun cali nuur oo wiil uu ugu dhashay bay yidhahdeen gobolka baay gaar ahaana tuulada goof guduud waxaana ay leeyihiin wiilkaasi allah ka dhigo kii soo weynaada waalidkiisa iyo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca annaguna aamiin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalkanna waxa uu ka yimid macalin maxamed sheekh cilmi iyo sidoo kale aadan cabdi siyaad iyo maxamed cabdulaahi tarbiici iyo sidoo kale dhubbado cali shire staahil cali gurxan iyo xaawo xaaji nuur iyo roodo cabdi xabad iyo sidoo kale faadimo faarax dheere iyo fahan maxamed sheekh iyo shamso maxamed sheekh maxamed maxamuud guuleed iyo fahad daahir axmed iyo maxamed cabdi jaamac dharas buu ku magac dheeryahay iyo sidoo kale cabdisalaan waa cabdiraxmaan deeq xuseen waa cabdulqaadir maxamed cabdiraxmaan duqa iyo sidoo kale cabdicasiis cabdulaahi xaaji iyo dhammaan asxaab tabaa la yidhi kaambada waxay hambaliyo leeyihiin cusmaan maxamed faarax caqiil iyo fartuun aadan maxamed oo arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda howlwadaag baa layidhi horta howlwadaag maxaafad baa mise waa degma ibraahino muqdisho xaafad waa ka weyntaa degmo waay waa degmada howlwadaag marka waa xaafadihii aan ku dhalannay kulleyba anigo aan ku dhasho on ku soo koray marka waa degmada howlwadaag marka xaafad ay ahaataba waxaan leenahay arooskaasi ka dhacay degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho ee dhex maray lamaanaha iscalmaday maxamed faarax caqiil iyo fartuun aadan maxamed waxaan u rajaynaynaa in arooskoodu uu rabbi ka dhigo midkii waara ubad kheyr qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin aamiin xaggii heesaha caashooy naftii shalay kuu qashuucday markay qaabilaada seegtay ayaan quyar kaa hayaama haye tartiib waa ka dhutiyey
haddii qandhadii i haysay rabbi iga qaaday maanta hee haddaad qalbi dabac filaysay hee niyahow qasab laabta maahee hee ka quuso qudhayda guurtay waa tahay kii layga roga baa heeryada ku saara anna kaama ridayo waa tahay suwa isku soo noqnoqdaan Qulqul.
yaa ku luqay heestaasi fayno waxaa ku luqaynaysaa fanaanada nim oo haddi
anuu quruxdaada naadshaa markaada qaladkayga gobtay markaan xogga ku qorshiyey ayaad qalaxiiga gortay anuu quruxdaada naadshaa markaada qaladkayga gobtay markaan xogga ku qorsheeyey hadaad qalaxiga gashtay naftii shalay ku qushucday markay qaabinaada seegtay ayaan ku yarkaa ku yarkaa ayaan ku yarkaa hayaaway naftii shalay ku qushucday markay qaabilaada seegtay ayaan ku yarkaa ku yarkaa ayaan ku yarkaa hayaaway haddii qandhadii haysay raxmaaniga qaaday manta hadaad qalbi dabaac filaysay niyow qasab laabtu maahe ka quuso ka quuso ka quuso qudhayda guurtay haddii qandhadii haysay raxmaaniga qaaday manta hadaad qalbi dabaca filaysay niyow qasab laabku maahe ka quuso ka quuso ka quuso qudhayda guurtay anuu beerka qayb ku siiyey markaad qadafigu samaysay markaan qaasku caasumay ayaad qaqaloo cubayday anuu beerka qayb ku siiyey haddaad qadafigu samaysay markaan qaasku caasumay haddaad qalqaloo cubayday ankii dadka kaaga qaybmay markaad u qareemi weyday ayaan ku yarkaa ku yarkaa ayaan ku yarkaa hayaamay haddii qandhadii haysay waa tahay dhinaca dhambaallada mar kale haddaan dib ugu noqonno intaasna aan ku dhaafno heestay ku luuqaynaysa fanaanada nimco habi dhambaal gaaban ayaa gacantayda markana ku soo dhacay waxaa la yidhi bahda v o a waad salaamantihiin baa layidhi gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waataa waanu kaa guddoonnay kadib waxay yidhaahdeen waxaan tahaniyad dhalasho oo farxad leh u diraynaa annagoo kale ahee waxay kale yihiin hooyo sugaay soomane iyo hooyo axado sayax iyo sidoo kale aaba mukhtaar mahad maxamed mukhtaar mahad gaani mukhtaar mahad iyo farxiyo mukhtaar mahad waa dhammaan reer mahad iyo sidoo kale sacdiye mukhtaar mahad iyo farxiyo xasan nuur iyo raaxo xasan nuur iyo shukri xasan nuur iyo nasro xasan nuur iyogu dambayntii baa layidhi nasteexo xasan nuur iyo yuusuf cismaan oyow iyo cabdulaahi dubbad sharmaarke gadaal bay warqadii kasii furfuratay waa tahay waxaa ugu dambeeya xuseen cabdisamed aadan dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahnid dhalasho u dirayaan aabe maxamed xasan nuur iyo hooyo ifraax mukhtaar mahad oo ay gabar ugu dhalatay degmada beled xaawo ee gobolka gado taariikhdu markay ahayd baa layidhi kowdii bishan oktoobar ee sanadkan wayba laba toddobaad jirsatay sanadkan laba kun toddoba iyo toban gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi saabriin maxamed xasan nuur waxaan leenaha bay yidhahdeen saabiriin ee allaha kaa dhigo midii anfacda dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda annaguna waxaanu leenahay aamiin waa tahay soo hor caashaqa
xaggee loo wadaa laysku soo ururay markuu caashiq yimaada xaaladuhu degaayeen sooma haye aana shiina miya aa tahay soo hor caashaqa waxaan aada uga helaa ibraahimo markay leeyihiin habeen keliya caashaqa kuma hirgalo habeeno badanoo rabaa in loo soo jeedo habeeno badan buu rabaa caashaq in loo soo jeedo marka waxay leeyihin habeen keliya caashaqu meher galow hayana kuma fulo marka wuxuu u baahan yahay in habeeno badan loo soo jeedo waxaa walyiriba qofkii dalba meel sare inuu gaaro waa inuu habeeno badan soo jeedaa marka waxaan habeeno loo hurin xidigaha inaad tirso waay
labada fanaan xasan aadan waan garta fanaanada wehelisaa waa tuma iyo qalinji qalanjo
naftayda waan ku huri lahaa hantiina ka bixin lahaa agarkuma kuuriyey halistaad goysi halka iyaga jaali naftayda waan ku huri lahaa hantiina ka bixin lahaa agarkuma kuuriyey halistaad goysi halkaa igaga jaali hawa dhalisa caashaqaygu raac cidba keenta giriday ku hortima hawa dhalisa caashaqaygu raac cidba keenta giriday ku hortima ragga iyo haweenkuba ragga iyo haweenkuba midna hayban ma yeesheen ka kaloon lahaynine ragga iyo haweenkuba ragga iyo haweenkuba midna hayban ma yeesheen ka kaloon lahaynine hadhowbay oo laymahiisa layla macali dooburday heli hoobayoysa hor caashaqa aanashiine hadhowbay oo laymahiisa layla macali dooburday heli hoobayoysa hor caashaqa aanashiine dankayga waan ka hanan lahaa haweenu roon ku noqon lahaa awaaguur ma diideen haddaan kuwa dhankaagay haddaan agarbaxayse dankayga waan ka hanan lahaa haweenu roon ku noqon lahaa awaaguur ma diideen haddaan kuwa dhankaagay haddaan hagarbaxayse habeen keliya caashaquyey mahir galo ayee kuma fulaaye horta baro habeen keliya raggayo haweenkuba raggayo haweenkuba waxay haybad ku yeeshaan habsaman taguurke raggayo haweenkuba raggayo haweenkuba waxay haybad ku yeeshaan habsaman taguurke meelaloo oon horseed looma haadsho way hawinanta oo habeeyayaaki caashaqa ayu habaabine
jacaylka wankula habaylaahila ku noqon lahaa hawlkuguma dhasheen adigu
qadiijo qalanjo iyo xasan aadan samatar intaasoo daan ku dhaafay ibraahim oo dhinaci dhambaalada mar kale waxaa noo baaqaya caasha dhambaalkan waxaa naga soo gaaray aabe cabdi mahdi cabdi iyo abti cali buraale iyo waxay yidhaahdeen adeer mawliid mahdi cabdi iyo saado cabdi faarax iyo hooyo faadumo buraale iyo habaryar aamino buraale iyo waxay yidhaahdeen ayaan maxamed cabdi iyo xamda cabdi mahdi iyo leyla cabdi mahdi iyo saxardiid xaashi iyo kamas faarax iyo cabdicasiis caydiid yemane iyo waxay yidhaahdeenna cabdi xariir aadan iyo cabdi maxamed gamadiid iyo xasan maxamed muuse iyo hibaaq axmed cabdulaahi iyo ha ka tegina ay yidhaahdeen ayaan cabdisalaan xirsi iyo eedo zahra mahdi cabdi iyo eedo zahre ibraahim cabdi dhammaanna dadkaasi waxay hambalyo iyo bogaadinba jecel yihiin inay halkan ka gaarsiiyaan axmed cabdi mahdi iyo waxa ay yidhaahdeenna xamde maxamed cabdi oo arooskooda uu ka qabsoomay salaxli waxaana ay leeyihiin arooskiina aamin waa tahay dhambaalkan aan hayo haddaan soo qabto waxaa ugu horeysa hooyo dahabo sheekh axmed kulane iyo aabe maxamed afadhuub shagax iyo hooyo nadiifo nuuriye eedo nuuriye maxamed afdhuub iyo sidoo kale cabdirasaaq shagax afdhuub iyo cabdulqaadir shagax afdhuub wuxuu ku magac dheer yahay macalin qaasim waana la soo madmadoobay waxaa laleeyahay aan laga tegay nunaaneystaasi iyo sidoo kale hodan shagax afdhuub iyo deeqo shagax afdhuub iyo sacdiye shagax afdhuub iyo dhammaan ilmo shagax afdhuub iyo saaxiibo kaloo fara badan oo dhambaalkana ku jira oo ay ka mid yihiin xaawo sheekh axmed iyo xamdi daahir ciise ayaan bashiir iyo maxamed sheekh xasan tarabi dhammaan waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa layidhi waxaanay taaniyad aroos oo farxad leh u dirayaan arooska xasan shagax afdhuub iyo aroosadda baa layidhi fardowsa sheekh cabdikariin oo aqalgalkooda uu ka dhacay magaalada muqdisho jimcihii lasoo dhaafay waa taa meeqa jimca lasoo dhaafay mise waa tii noogu soo dhoweyd waa tahay ducada waa xaggiina baa layidhi waa tahay arooskaasi ka dhacay magaalada muqdisho jimcihii lasoo dhaafay waxaanu u rajaynaynaa in rabbi ka dhigo midkii waara wabad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanona ugu ducaynaynaa waa tahay heesta kale ee dhegeystayaashan caasha aan u soo qabanayno adigaan kuu daynayaa
waa tahay heesta soo socota ibraahim hadaad aniga ugu daysay anigana waxaan soo qabanayaa hees uu ku luqeeyo fanaanka cabdulqaadir cumar macalin jubba heesta la yidhaahda labalis
jacaylkeennii laalmee umayee fogaade inta uu lexaha koray ay sidii laciifkani jacaylkeennii laalmee umayee fogaade inta uu lexaha koray ay sidii laciif mar labaad cusboona idlaaxiniyo qadab luga uu isku taagiyo wuxuu helay lixad wey mar labaad cusboona didlaaxiniyo qadab luga uu isku taagiyo wuxuu helay lixad wey haddii uu lugo ay beri libgudonsaygu wuxuu lagaca ka siiyaa lafyaha lafyaha ragada haddii uu lugo ay beri libgudonsayigu wuxuu lagaca ka siiyaa lafyaha lafyaha xaragada wuxuu yidhi la daabsada naaskii kalgacalada saabsada baaskiilka xalmada hadduu lama ubaxliyo inuu sidaa layaa farax hadduu lama ubaxliyo inuu sidaa layaa farax nagolifadon aan laba lisni alaba lisni hadduu lama ubaxliyo iyo sidaa layaa farax hadduu lama ubaxliyo inuu sidaa layaa farax nagolifadon an laba lisni alaba lisni jacaylkeenii loolida waayo kalaaliyeen intu liicayo lumay ay sidii wax ahayn jacaylkeenii loolida waayo kalaaliyeen intu liicayo lumay ay sidii wax uma qarin soceli larhkiisii iminkuu la laba shiday calamqariyo liila soo dhaar libaaxii soceli dharkiisii iminkuu la laba shiday luga uu isku taagi
waa tahay ka socota baa la yidhi asad cabdi faarax oo jooga magaalada bern ee dalka switzerland baa la yidhi waxaan halkan ka salaamayaa buu yidhi dhammaan shaqaalaha laanta afka soomaaliga ee v o islaan kadib buu yidhi waxaa halkan hambalyo guur ka diraya hooye faadimo caydiida gaboose iyo aabee cabdi faarax buraale iyo maxamed cabdi faarax iyo xaaskiisa iyo sidoo kale asad cabdi faarax iyo xaaskiisa waa dhammaan ilmo cabdi faarax iyo xaasaskooda yaasiin baa ku jira cabdi faarax iyo xaaskiisa iyo faadimo cabdi faarax iyo seegeda iyo casood cabdi faarax nimco cabdi faarax khatra cabdi faarax waxay kala joogaan dalalka maraykanka switzerland soomaaliya iyo suudaan waxaas iyo sidoo kale ba yidhahdeen asxaabta kale ee aan laga tegi karin waa cabdinuur muuse xirsi iyo suldaani yuusuf cali axmed maxamed barkhadle iyo garaad sare baa la yidhi muxyidiin sheekh xaaf iyo asxaab kaloo halkaan lagu soo koobi karin dhammaantood oo isku duuban waxay hambalyo u dirayaan aan la soo koobi karin boqorka baa la yidhi iyo boqoradda garaadka reerka iyo ogaaska reerka waa tahay waa axmed cabdi faarax bay yidhaahdeen iyo canab maxamed cabdi oo meherkooduu ka dhacay bishan oktoobar habeenkii xadda soo galaysa baa la yidhi magaalada london ee dalka britain waxaan leenaha bay yidhaahdeen allaha isukiin barakeeyo hana idinka yeelo qoyskii lagu nastee lagu nagaado wada jireen nabadgala annaguna waxaanu leenahay aamiin aamin aabe cabdi keenaan xirsi iyo hooyo nadiifo maxamed caalin iyo waxay yidhaahdeen axmed cabdi keenaan xirsi iyo faadimo cabdi keenaan iyo aamina cabdi keenaan iyo aabe maxamuud xuseen iyo hooyo iftiin maxamed xuseen iyo sidoo kaleeto cabdiqaadir xasan keenaan iyo xaaskiisa foos cali keenaan iyo mahad diine xasan iyo xaaskiisa sacdiyo cali keenaan iyo faadumo khaliif keenaan iyo seygeeda maxamed xasan keenaan faadumo xasan keenaan guud ahaan dhegaystayaasha barnaamijkan dhegaysanaya inta dhambaalada noo soo dirsatay iyo inta heesaha ku jira iyo xogdoon ku dhegaysanaysaba waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo waa tahay aad bay u mahadsanyiin caashi ibraahim guud ahaan idaacaddeenna ayuu barnaamijkaasi gabagaba u yahay bashiir abikar anigoo saare cabdiyaah iyo sidoo kaleeto jacfar kukaayb waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo
wadnaha kurbanaya wadnaha wadnaha